galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosada kaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha meeye sanadka labakunyokoobyolabaatanka waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo magaalada muqdisho gaaray xili magaaladaasi lagu ballansan yahay inuu ka furmo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ee looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay gelisii dambe ayuu yimid madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyana maanta ayay yimaadeen waxaa la filayaa in haddii aaba idmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha puntland waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha kenya oo maanta xariga ka jira dekedda cusub ee laamu xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso saare ciidla nuur
dalka malaawi ayaa dab qabadsiiyey ku dhowaad labaatan kun oo tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay samaysay shirkadda astraseneca kadib markii la sheegay in uu dhacay wakhtigii loogu talagalay in lagu isticmaalo mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka malaawi ayaa sheegay inay hayaan tallaal kale oo wakhtigiisu dhacayo bisha juun ee fooda inagu soo haysa wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo khudbad ka jeediyey goobtii lagu gubayey tallaalka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen si ay u xaqiijiyaan in tallaal dhacay aan dadka lagu mudaynin ee ay burburinayaan qayb kasta oo tallaalka ka mida oo wakhtigeedu dhacay labaatanka kun ee tallaalka ah ee la gubay ayaa qayb ka ahayd boqol iyo laba kun oo tallaalkaa oo ay samaysay shirkadda astraseneca oo dalkaasi malaawi loogu deeqay lix iyo labaatankii bishii maarjna dalkaasi gaadhay kaasi oo inta badan uu dhacayay saddex iyo tobankii bishii abril wararka ka imanaya dalka malaawi ayaa sheegaya in dacaayado laga fidiyey tallaalka xanuunka coronavirus uu caqabad ku noqday in dad badani ay qaataan tallaalkaasi intaanu wakhtigiisu dhicin dalka uganda oo hoy u ah in ka badan hal milyan iyo bar qaxooti afrikaana oo badankoodu ka yimaadeen dalka suudaanta koonfureed ayaa bilihii ugu dambeeyey la tacaalayay xanuunka coronavirus oo soo ridanaya dadka qaxootiga kadib ololo wacyigelino toddobaadyadii ugu dambeysay laga waday xeryaha qaxootiga dalka uganda ayaa keenay in qaxoonti badani ay ku dhiiradaan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban mas-uuliyiinta dalka uganda ayaa sheegay inay heleen sagaal boqol iyo afar iyo lixdan kun oo tallaalka covid sagaal iyo toban oo lix iyo tobankii bishan mey dalkaasi la gaadhsiiyey hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen inay haatan tallaalka gaadhsiin doonaan xeryaha qaxoontiga si loo yareeyo xanuunka kusii fidaya qaxootiga xeryaha ku jira iyadoo laga bilaabayo dadka da-doodu weyn tahay iyo kuwa xanuunada hore u qabay kuwaasoo u nuglaanaya fayraska corona wasaaradda caafimaadka ayaa xarumo la tacaalid iyo talabixina ka furtay xeryaha qaxootiga si dadka bukaanka iyo eheladooda loogu baraarujiyo khatarta caafimaad iyo nololeed ee uu keenayo coronavirus xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo kanada ayaa lagu daray in muddo bil ah oo dheeraada uu sii xidhnaado oo ay iskaga gudbi karaan oo keliya adeegyada daruuriga ahi xuduudka u dhexeeya labada dal ayaa la xidhay koob iyo labaatankii bishii maarj ee sanadkiina dhaafay labadii kun iyo labaatankii xilli xanuunka coronavirus uu dunida si weyn ugu fidayey xiliyadan haatan lagu jira ayaa la filayay in la furo xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo kanada balse ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin tarado ayaa sheegay in qiyaastii sagaal kun oo kilomitir oo xuduudkaahi ay xidhnaan doonaan ilaa koob iyo labaatanka bisha juun ee soo socota muddadaasina labada dalba ay si dhow ula socon doonaan heerka xanuunka coronavirus iyo tirada dadka qaadanaya tallaalka dalka maraykanka ayaa boqolkiiba lixdan in ka badan ay tallaalka qaateen halka dalka kanadana ay istallaaleen boqolkiiba lix iyo afartan ka mid ahi
magaalada muqdisho waxaa ku sugan inta badan madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo halkaasi u tegay ka qaybgalka shir uu ugu yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku aadan xal u helidda qabsoomidda doorasho wadar ogol ah shirar hore oo ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ay yeesheen ayaa guuldaraystay laakiin midkan waxa uu kaga duwan yahay iyadoo uu hoggaanka hayo ra-iisul wasaare rooble warbixintan waxaa noo soo diray cabdicasiis axmed barrow madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga arrimaha hirgelinta doorashooyinka soomaaliya kaasoo uu qorsho uu ahaa inuu maanta ka furmo caasimadda dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo horey ula wareegay doorka hirgelinta doorashooyinka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyadan casuumay ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan uu noqdo mid midho dhal yeesho islamarkaana dhinacyada siyaasadda ay dhammaan isfahmaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo markii uu soo gaaray magaalada muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in isfahan wanaagsan la gaari doono si loo dhaqangeliyo heshiisyadii doorashooyinka ee horey la iskaga afgartay waxaan u nimid shirkii waxaan ku nimid invitationkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa septembar iyo febraayo say u dhaqangeli lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkana uu doorasho u geli lahaa ummadda soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid insha allahu tacaalaa dadaaladii badnaa oo la soo suugiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim shirkan ka furmaya magaalada muqdisho ayaa ka rajo wanaagsan shirarkii horey u dhacay oo dhammaantood la xidhiiray ka hadalka arrimaha doorashooyinka kuwaasi oo badi ku dhammaaday is-afgarawaa sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda xasan mudane oo ah bare jaamacadaha muqdisho ka dhiga siyaasadda afrika ayaa u arka inaysan jirin wax badan oo hadda laga wada hadlayo marka laga reebo in la isqanciyo kadibna la saxiixo heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka dhaqangelintooda wax hadda cusub oo ay ka wada hadlayaan ma jiraan waxay ay ka hadli lahaayeen oo dhan waa la garanaa wax la wada yaqaano waayo qodobada haddaa fiiriso heshiiskii tobaniyotodobadii september haddaa fiiriso way ku qorayiin qodobadii marka inay isku yimaadaan oo ay isqanciyaan ay abuuraan niyad sami iyo kalsooni inay abuuraan oo ay wax yar sheekaystaan oo ay shax cabaan oo kadibna ay wixii markaas meeshii la isku fahmaan saxiixaan kadibna dee xaflad markaasi la qabto oo la dhaho horaa loo soconayaa doorashada waa la geli doonaa sidaas inay wax u dhacaan maahan an hadda ismalihii waxaa imaanaya shuruudo cusuba imaan doono oo midaasoo abuuri doonta in ay caqabada noqoto xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in guul laga gaaro shirkan ay ku xiran tahay siyaasadda uu la gola yimaado ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxna uu intaa ku daray inay jiri doonaan in maamul goboleedyada qaar ay weli soo bandhigi karaan shuruudihii horey xaggooda uga imaanayay shuruudihii hore waa jirahayaan qaar ka mid a haddaana shuruudaha jirin sidoodaba shir in la qabtaa umaba baahnaan lahayn waxaa la saxiixi lahaa waraaqdii madaxweyne madaxweyneha muddaxuleedkiisu dhammaaday iyo hore uu u sheegay in waraaqdaas keliya la saxiixayo waxaa meesha loo joogaa waxweeye madmadowga iyo waxyaabihii kasoo laabtay toddobiiy tobankii sebtembar waa in laga go-aan gaaraa laga heshiiyaa oo ay ka mid tahay somalilan waxyaabahaas ay ka mid yihiin runtii marka shuruudaha waa kuwan by nature u jiro waayo aan meesha ka baxsanayn laakiin madaxda dowlad goboleedyada kuwa hadda la rabo in si gaar in loogu xaqliyo in shirkaanuu dhammaystirmi waayey runtii waxayba muujiyeenba marka koowaadba ra-iisul waxay u muujiyeen kalsooni badan fursado badan in la siiyo sidoo kale midooda murashaxiinta mucaaradka qeybihiisa kala duwan si kal iyo laab ayay usoo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha inuu kaalintiisa qaato marka ra-iisul wasaaraha ayay ku xirnaan doontaa mar walba tallaabooyinkiisa sida uu shirkaanu noqon doono soomaaliya oo hay-adihii dastuuriga ahaa uu ka dhammaaday muddadii xilhaynta dib u dhaca ku yimid doorashada waxaa sabab u ahaa khilaafaad dhinaca siyaasadda ah oo soo kala dhex galay saamilayda siyaasadda waxaana hadda shirkan ka furmaya muqdisho uu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro dhammaan khilaafyadii jiray si waddanka ay uga dhacaan doorashooyinkii baarlamanka iyo tan madaxweynaha cabdicasiis barrow v o a muqdisho haddaba maadaama ay madaxda intooda badan magaalada muqdisho ku sugan yihiin rajo intee leeg ayaa laga qabaa inuu shir ka furmo maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi weydiiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim mucalimu aada iyo aad a umahadsan tahay walaalow waxaa weli socda diyaargarowgii iyo qabanqaabadii shirka wadatashiga qaran ay kasoo qeybgalayaan dowladda federaalka soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maanta ayay ballantu ahayd inuu shirkaasi bilowdo insha allah haddii eedaidmana madaxda qaarkeed way yimaadeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay gelintii dambe ayuu yimid madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyana maanta ayay yimaadeen waxaa la filayaa in haddii eedda idmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha puntland oo ah beri aroortii la filayo marka mar haddii madaxdu kala maqan yihiin markaa oo qaarna ay yimaadeen qaarna ay weli maqan yihiin rajada laga qabo in shirkii furmi lahaa galabta ama caawa uu furmo tee la eg tahay shirka shir hordhaca jiri doona oo caawa isugu imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynayaasha jooga ee koonfur galbeed soomaaliya iyo jubbaland iyo galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana sidoo kale la filayaa un madaxda kale ay degdeg ugu soo biiri doonaan laakiin shirka weyn sidaa qorshuu yahay un kulley maadaama beri aysa ama ay tahay maalin jimcaha madaxdaasna ay kusoo biirayaan sabtida ayaa si rasmiga u furmi doonaa shirkid haddii eeba idmo laakiin shirarka iyo maaragtay shirar duceeyo gaargaar oo arrimaha lagu sii bislaynaya ayaa socon doona ra-iisul wasaaruhu wado inta maaragtay shirkaasna waxaana sababaha maaragtay laga xiriirin karaa qaarkood ay og tahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle wuxuu ku mashquulsan yahay shaqaaqa yarashada halkaa ka dhacday iyo tacsiyo dad maaragtay halkaa dagaal ka dhacay ku geeriyooday sidoo kale waxaa jirta inuu isna geeriyooday muqdisho ku geeriyooday madaxweyne ku-xigeenkii hore puntland marka arrimahaasoo dhana maaragtay waxay kamid ahaayeen arrimaha keenay in madaxdaas ay dib u dhacdo laakiin beri way soo dhamaystirmayaan shirkana waa bilaabanaya sida qorshuhu yahay haddii aadeedin ma jiraan ajendayaal la ogyahay oo shirka furmaya ama la qabanqaabin inuu berito furmo ajendayaasha looga hadlayo oo cadcadoo lasii ogyahay ma jiraan waxaa la ogyahay laga wada hadlaayo waa un in shirk hirgelintiisii laysla gaaro iyadoo aasaaska uu yahay oo masal laga dhiganayo heshiiskii toddobiyi tobankii sebtembar iyo sidoo kale kii february lix iyo tobankiisii ka dhacay magaalada baydhabo laakiin wadahadalku waa furan yahay madaxda way imaaneysaa waxaana laga wada hadlayaa sidii soomaaliya dalkan uu doorasho u aadi lahaa ajendayaasha gaarka ah ee laga wada hadlayo marka ra-iisul wasaaruhu uu la kulmo madaxda oo maaragtay iyada ay isarkaan ayaa ajendayaasha rasmiga la shaacin doona iyagaa sheegi doona iyo sidoo kale waktiga uu socon karo shirka iyo waktiga lasoo gabagabaynayo iyo arrimaha ku saabsan oo dhan waa farsamo ahaan wax ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlaayo madaxda oo ay qusayso inay maaragtay go-aan ka wada gaaraan wax hadda aniga aan kuu sheegi kara ma jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkaas hadda uu maaragtay madaxdii ay ajiibeen cajiimaadii maaragtay ra-iisul wasaaruhu fidiyey si farxadlan ay usoo dhaweeyeen madaxdii maanta hadashii madaxweyne lafti dareen oo kamid ahaana waxayba sheegeenba inay ku niyadsan yihiin in shirkan ay kasoo bixi doonaan wax weyn oo shirarkii hore uu ka doonaan doono waxaa jiray codsiyo ka imaanayay midooda musharixiinta siyaasiyiinta magaalada muqdisho u badan waxay codsanayeen in shirka laga qeybgeliyo dowladdu maxay kaga jawaabtay codsigaa horta arrinta ka qaybgalka murashaxiinta inay shirkaa ay ka qayb galaan arrin ra-iisul wasaaraha keligii uu go-aan ka gaari kara ma aha waa arrin u taalla madaxda shirkii saxiixayaashii toddobiyi tobankii sebtembar marka marka ay isu yimaadaan oo ay fariistaan ayaa cidda shirkan ka qaybgelaysa iyo cidda aan ka qaybgelayn waxaa go-aan ka gaaraayo si wada jira madaxda isu imanaysa marka taasaa markaasaa la ogaan doonaa cidda ka qaybgelaysa iyo ciddaan ka qaybgelayn haddii adeegno kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim mucalimu oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamed colaad xasan
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta xariga ka jaray dekedda laamu oo muddo uu socday dhismaheeda waxayna noqonaysaa dekedda labaad ee kenya ay yeelanayso warbixintan waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen dekedda laamo oo dhismaheeda uu socday muddo ayaa waxay qayb lixaadna ay ka qaadan doontaa isku xirka ganacsiga ee wadamada dariska la ah kenya haddaba shaqada iyo waxtarka ay kenya u leedahay dekedda laamo ayaa waxaan wax ka weydiiyey xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida islii cumar ibraahim xuseen waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa kenya ay uga dhigan tahay furitaanka dekedan dekedan lamu kenya waxay uga dhigantaa in maarta ay noqoto gateway amase meelaha wadamada dariska ay ka adeegtaan oo ay maarta ethiopia south sudan iyo wadamada dariska dhan inay isticmaalaan dekedaas kenya marka waxay ku dhigantaa waa maalgashi ugu weyn ay kenya samaysay oo himilada visionka marka vision la yirahdo ay ku talagalayso mashruuca ugu weyne ay samaysay kenya waa lapset project projectkaas oo laamway marka kenya waxay ku dhigantaa dhaqaale ahaan waa shaqo abuur badan in ay u samayn doonto dadka ganacsiga uu kor u qaadi doonto ayna soo jiidanayso dekedaas dad badan oo maalgashi sameynaya iyo ay u noqoto istaraatiiji ahaan meel ugu wanaagsan oo wax lagu soo degso wadamada dariska aan dekedaha lahayn sida etoobiya south sudan inay isticmaalaan marka kenya saasay u tahay cumar tan mombaaso ayaa horay u shaqayn jirta oo u jirtay maxay tani uga duwanaanaysaa dekeda mombasa dekadii mombasa culeyskii iyo wixiiba ay ka dhimaysaa dadkii maarta oo aadi lahaa wadamada dariska sida tanzania ayay waxaas dekeda laamu u noqonaysaa meel kale oo fudud oo dadka ay wax kasoo degsan karaan oo culeyskiina waa ka qaadaysaa dekeda mombasa waxay noqonaysaa ganacsiga ayaa sii ballaarinay waxay kenya u tahay macnaha inuu ganacsiga sii ballaarto oo wixii maalgashi ay soo bato dhaqaale ahaan ay ka samayso wixii dekeda mombasa ay ka samaynaysa ka badanna inay ka samaysato ayay u tahay kenya idinku ganacsato ahaan maxay idinkaga dhigan tahay furitaanka dekeda laamu ganacsatadana waxay u tahay fursad in maarata wixii dekeda mombasa alaabta soo bixideedii iyo wakhtigii dheeraad ay maarata ku qaadan lahayd waa ka fududaanaysaa dekedan ilan waxaa jirta option kale haddii qalad uu dhaco mse maarata dadka inay wax usii wareegi karaan laamu oo wakhti yar wakhtiga ay ku qaadan lahayd mombasa ka yarba ay alaabta kusoo bixi kartaa uso socodka goboladan waqooyi bari laamiga iyo wadooyinka la dhisay dadkii faa'iido badan iyo uso socodka accessibility waxaas dhan ayay faa'iido ayay ka helayaan ganacsi ahaan wax badana laga dareemo laga faa'iidaya intisaar saalo xuseen v o a nairobi dhinaca kale ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa aada uga walaacsan kooxo burcad dhanka internetka ah kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay lacaga badan ka dhacay soomaali badan oo ku nool dalka kenya iyagoo guddiga suuqa islii ugu baaqay bulshada soomaalida inay ka feejignaadaan burcadda internetka arrintan ayaa imaanaysa iyadoo kumanaan qof oo ku nool magaalada nairobi ay weli dhibano u yihiin dalabka ama ablicathonka kash kaas oo la goostay lacago badan oo ay leeyihiin dad badan oo kenyaan ahaa oo ay soomaali badanna ku jiraan warbixintan waxaa noo soo diray qadar maxamuud xareed guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa walaaca xoogan ka muujinaya kooxo internetka si khiyaano ah ugu shaqaysanaya kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay dhac u geystay lacago aanan ilaa iyo hadda cadadkooda la ogeyn oo ay leeyihiin soomaalida ku nool dalka kenya iyo sidoo kale dadka kale ee kenyaanka ah haba ugu badnaadaan soomaalida magaalada nairobi iyo qaybaha kale ee magaalooyinka ay soomaalidu ku nool yihiin ee kenya ayaana la sheegayaa inay dhibanayaal u yihiin kooxahan waxaana goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee nairobi laga dareemayaa cabashada iyo khasaaraha ay kooxahaasi u geysteen soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee kenyaanka cumar ibraahim xuseen xogayaha ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa ka hadlaya waxa ay ilaa iyo hadda ay ka og yihiin dhibaatadan ay kooxaha burcadka ay u geysteen soomaalida ku nool dalka kenya kooxahan waxaa waye kooxo burcad ah oo online ku shaqaysta warbixintan ka hayna dadkan xafiis iyo meel looga tago oo masalale lagu xisaabtamo ma laha waa dad online lacag baad samaynaysaa intaasaad keensanaysaa intaasaa lagu saaraya ay dadka ay ku dhahayaan waay waxaan leeyahay waa dad online dad ku dhacaya dadkan dhallinyarada iyo dadkan ganacsiga yaryar ku jira dhanba badankooda way ku jiraan waa galeen dadkana waa dhaceen sidii hadda warbixinta aan ku haystano xagga guddiga annaga inay dadka dhaceen waxyaalahaasna marka horena dadka waa u sheegnay culimmadana waa ka hadashay waxaan meeshay ka socdaan iyo ganacsigeedii xafiiskeedii waxba aan la ogeyn dadka inay maarata ay ku dhiiranin wax u dhiibanin oo online lacag ku shibin waa loo sheegay lase ahaatee waxaan nasiib darro ah in dad badan lagu dhacay cash twenty four aa la yidhaahdaa marka waxaan leenahay dadka taas dhacday haddana mid kalea berri iyadoo sawir kale leh mase magac kale leh ayaa imaan karta waxaan dadka ugu digaynaa shacabka gaar ahaan nairobi ku ganacsada inay waxaas iska ilaaliyaan ay ganacsigooda oo tooska ah oy wixii soo gataan oo wixii ka sii faa'idi karaan ay samaystaan ganacsi la yaqaana ay ka shaqaystaan laakiin waxaan waxay la mid yihiin waxyaale hore usii dhacay kooxdan oo la baxay magaca kash twentyfour iyo magacyo kale ayaa waxay markii hore ay dadka u sheegeen inay lacago ku shubtaan akoonnadooda iyagoo maalin kasta ka faa'iidaya qiimo lacageed oo ku jaango-an qorshayaal gaar ah oo ay iyagu jaangooyeen qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay oo weli aad ula murugaysan dhibaatadaasi ayaa v o a oga warramaya xaaladooda iyo qaabka uu dhibka u gaadhay magacigu waa cabdulaahi axmed cali waxaan ka mid ahaa dadkii galay barnaamijkii kash dadka tuugada ama burcadkaahu ay soo diyaariyeen islamarkaana dadka soomaaliyeed qaar ka mida lagu dhacay horta barnaamijka marka kuu soo soo bilaabanayey ama uu soo gelayay suuqa wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiib ah dadkuna ay aad ugu daateen qiimo runtii qof kasta markii loo sheego aan macquul ahayna laga samaynaya daily lacagta aad geliso qiimaha laga samaynayey qiimo macquula ma ahayn magacaygu waa axmed xuseen maxamed hor dadka inta badan waa ku yaaceen sababtoo dad badan ayaa lacago badan ugu khasaareen dad hadda waxaa jiraan maalmihii ugu dambeeyey wakhti ugu dambeeyey galay lacagahooda ku waayeen wallaahi lacagaha ugu badan ay dadka ka dhaceen oo qof kasta taleefonana geliyeen dad saddex boqol iyo konton geliyeen ayaa jirto saddex kun iyo shan boqol doolar saddex kun iyo shan boqol doolar dhiganta marka saddex kun iyo shan boqol doolar dad badaa geliyeen dadna waxay geliyeen boqol iyo konton kun oo u dhiganta kun iyo shan boqol doolar marka dadka aadka u khasaaray waxay u badan yihiin dadka geliyeen kun iyo shanta boqol doolar anigoo cabdulaahi maxamuud maxamed lacag konton kun aan gashay muddo siddeed beriyahay iga jirtay lacagta galab walba ii soo dhaceysay labada galbood oo u dambaysay ilaahay amarkiis anigoo gashay iga soo laabatay lix kun iyo laba boqol iyo soddon iyo laba shilin ayaan ka helaayey qofna ma gelinin dadka dad bay gelinayeen waxaa maqlay shaqumal inuu ka hadlay saasaa looga baqay iyadoo weli lacagteydii ii soo laabanin ayay xirantay laakiin maalmihii u dambaysay maalinka u dambaysay sida ay dadka lacagta ugala baxaan been bay sheegeen hal milyan toddoba boqol iyo konton kun iyo shan boqol ayay ku soo dareen dad badan baa gashay xoolihina saas dadka wada maqan yihiin dhammaan waxaana aaminay oo arrintaa u samayno lacagta u gashanay safaricom awgeed safaricom embeesadeeda ayaan aaminay ee safaricom inay mas-uul ka tahay awgeed baan u gelinay sida iyada ahayd ayaan maxaa yeele ku aaminay ummad badan oo u badan soomaali boqolkiiba sagaashan ayaa xoolo ka maqan tahay kooxahan ayaa marka ay dadka lacagaha ka qaadanayaan ama ay u soo dirayaan waxa ay isticmaalayeen adeega embesa ee shirkaddaasi shirkadda taleefanada safaricom oo ka hadashay barnaamijkana waxa ay si kooban ay u sheegtay in barnaamijkan uusan ka mid ahayn adeegyadeeda maalmihii uu soo baxayay barnaamijkan waxaa ka hadlay culimmada soomaaliyeed oo bulshada soomaalida uga digay adeegyada noocan oo kale ah culimmada ka hadashay barnaamijkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cabdi umal oo bulshada soomaalida u faahfaahiyey barnaamijka kash mucaamalada noocaasi horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin waayahanna aad bay u badan yihiin horaanna in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha layska ilaaliyo laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa laysku dhacay shabakado laysku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo samaysteen kadibna ay abka u samaysa applicationka u samaysteen linkiyada waxaa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badanta horta inay yihiin haddayba ka badbaadaan taa iyada sharcan mucaamaladaasi waa mucaamalo shareecada khilaafsan oon meella kaga abtirsanin waayo mas-uuliyiinta ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa bulshada soomaalida ee ku nool guud ahaan dalka kenya ugu baaqay inay ka taxadaraan adeegsiga shirkadaha aanan la aqoonin ee adeegyada internetka ku shaqeeya annaga waxaan ku baaqaynaa online waa riski ganacsiga adduunka waa online isu bedela laakiin adoo online ku shaqaysanaya ganacsiyada oo laleeyahay lacag samee lacagta waxaa lagu samayn karaa waxaana iibso waxaana ayaa kuu saaran waxaanad soo iibsan waa la gartay laakiin online wax ku samaynaya oo lacagaad meel gelini lacagaa laguu saara waxaan leeyahay ganacsiga qofka lacagta kuu saaraya asaga adiga isweydii su-aashaas muxuu ka shaqeeya asaga oo lacagtaada lacag kuu saarayo asaga muxuu ka shaqeeya inuu wuxuu ka shaqaynaya adoon ogeyn inaad lacagtaada u dhiibatid waa riski marka waxaan leenahay ka foojignaada is-ilaaliya ee lacagtiina oo aan aaminsanahay inaad ku shaqayseen dadaal badan iyo wax badan oo usoo marteen si fudud qof yuu idinkaga qaadan laan leeyahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markaana ku soo dhowaada heestan waxaa inuu soo socda xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso saare cidla nuur
dalka malaawi ayaa dabqabadsiiyey ku dhowaad labaatan kun oo tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay samaysay shirkadda astrazeneca kadib markii la sheegay inuu dhacay wakhtigii loogu talagalay in lagu isticmaalo mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka malaawi ayaa sheegay inay hayaan tallaal kale oo wakhtigiisu dhacayo bisha juun ee fooda inagu soo haysa wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo khudbad ka jeediyey goobtii lagu gubayey tallaalka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen si ay u xaqiijiyaan in tallaal dhacay aan dadka lagu mudaynin ee ay burburinayaan qayb kasta oo tallaalka ka mida oo wakhtigeedu dhacay labaatanka kun ee tallaalka ah ee la gubay ayaa qayb ka ahayd boqol iyo laba kun oo tallaalka ah oo ay samaysay shirkadda astrazeneca oo dalkaasi malaawi loogu deeqay lix iyo labaatankii bishii maarjna dalkaasi gaadhay kaasi oo inta badan uu dhacayay saddex iyo tobankii bishii abril wararka ka imanaya dalka malaawi ayaa sheegaya in dacaayado laga fidiyey tallaalka xanuunka coronavirus uu caqabad ku noqday in dad badani ay qaataan tallaalkaasi intaanu wakhtigiisu dhicin dalka uganda oo hoy u ah in ka badan hal milyan iyo bar qaxooti afrikaana oo badankoodu ka yimaadeen dalka suudaanta koonfureed ayaa bilihii ugu dambeeyey la tacaalayay xanuunka coronavirus oo soo ridanaya dadka qaxootiga kadib ololo wacyigelino toddobaadyadii ugu dambeysay laga waday xeryaha qaxootiga dalka uganda ayaa keenay in qaxoonti badani ay ku dhiiradaan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban mas-uuliyiinta dalka uganda ayaa sheegay inay heleen sagaal boqol iyo afar iyo lixdan kun oo tallaalka covid sagaal iyo toban oo lix iyo tobankii bishan may dalkaasi la gaadhsiiyey hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen inay haatan tallaalka gaadhsiin doonaan xeryaha qaxoontiga si loo yareeyo xanuunka kusii fidaya qaxootiga xeryaha ku jira iyadoo laga bilaabayo dadka da-doodu weyn tahay iyo kuwa xanuunada hore u qabay kuwaasi oo u nuglaanaya fayraska corona wasaaradda caafimaadka ayaa xarumo la tacaalid iyo talabixina ka furtay xeryaha qaxootiga si dadka bukaanka iyo eheladooda loogu baraarujiyo khatarta caafimaad iyo nololeed ee uu keenayo coronavirus
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidlo oo warkaa nala socodsiinaysay haatanna u k dhowr kun oo qof oo uu ku jiray ilmo yar oo lix jir ahaa oo looga shakiyey xagjirnimo ayaa dalka britain lagu sameeyey qiimeyn la xiriirta caafimaadka ammaanka iyadoo ay booliska weheliyaan arrintan ayaa qayb ka ahayd nidaam qalqalgeliyey adeegyada caafimaadka iyo maanka sida uu sheegay urur tabaruca oo la shaqeeya adeegyada caafimaadka ee maanka ururkan oo arbacadii daraasaad soo saaray ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaa ayna ka dambeeyaan ciidamada la dagaalanka argagixisada ee britain iyadoo ay la shaqaynayaan shaqaalaha caafimaadka ee dhimirka warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil mashruucan oo loogu magacdaray daryeelka dadka u nugul xagjirnimada ayaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii laga bilaabay koonfurta bartamaha iyo waqooyiga mandaqada england markii dambena la gaadhsiiyey guud ahaanba boqortooyada ingiriiska waxaanu qayb ka noqday la dagaalanka argagixisada britain urur ku shaqeeya iskaa wax u qabso oo la yidhaahdo medact ayaa daraasada ay soo saareen ku sheegay in ilaa afar kun oo qof loo sameeyey qiimeyn caafimaadka maanka ah sanadihii u dhexeeyey labada kun iyo lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii qaar badan oo kamid ah dadkaasi waxaa lagu soo gudbiyey nidaamka laysku haysto ee istaraatiijiyadda ka hortaga argagixisada ururkan ayaa sheegay tan iyo markii ay dowladdu samaysay nidaamkan inay u isticmaashay waxay ku sheegtay qaab lagu sugayo ammaanka waxaana si weyn loogu beegsan jiray dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan britain gaar ahaana dadka muslimiinta ah ururkan oo dhowr jeer ku dalbaday xorriyadda macluumaadka warbixinno ku saabsan nidaamkan ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisadu inta badan walwal aan sal lahayn ay kaga hortagaan warwarka la xidhiidha ammaanka iyagoo arrintan uga faa'iidaystay dad xanuunsanaya oo daaweyn u baahan ururku waxa kale oo uu sheegay in qiimeyn la xidhiidha manka caafimaadka marka loo samaynayo bukaanka booliiskuna ay goobta joogaan ay ku kalifayso shaqaalaha caafimaadku inay sameeyaan waxyaabo ka baxsan shaqadii loo igmaday haddaba marka la eego anshaxa qiimeynta caafimaadka maanka ee bukaanka arrintani saameyn inteleg ayay ku yeelanaysaa su-aashaasi ayaan weydiiyey doctor cabdirashiid takar oo booliiska magaalada laste ee dalka britanka la shaqeeya arrimaha caafimaadka maanka walaal riboodka waan arkay runtii waa arin khaldan sida hay-addu ay sheegtay hay-addaas ay sheegtayna ma aragtay waa arin khaldan muddona soo socotay sida aynu ognahay waxa weeye qiimeynta caafimaadka hadday noqoto xanuunada maanka ku dhacaya xanuunada jir ku dhacaba waxay leedahay shuruuc iyo arin ma garanaysa la yirahdo medical ethics oo ah in la tixgeliyo markaste oo ah qaanuunka caafimaadka oo ku dhisan ixtiraam ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka is-aamin ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka markastana dhakhaatiirtu ee guud ahaan bahda caafimaadku waxay u shaqeeyaan bukaanka uma shaqeeyaan booliiska uma shaqeeyaan hay-adaha shuruucda uma shaqeeyaan cid kale dhakhtar haddii bukaan loogu yeero bukaankaas siduu wax u qaban lahay oo caawin lahaa buu joogaa marka sida riboodku sheegaya waxa weeye waxaa isdhex galay qoladii caafimaad ka shaqeynayso dhakhaatiirta ahaa iyo booliiska gaar ahaan kuwa arimaha ma garanaysa teroristaha iyo waxaas u shaqeeya marka waa arin khaldan nidaamkan afartaa sannadood socday ee ay sameeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada ee qiimeynta caafimaadka maanka loogu samaynayo dadka ajahanabiga ah ee muslimiintu u badan tahay waxa uu keenayaa inay dadkaasi ka aamin baxaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka maanka sida uu ii sheegay doctor cabdirashiid dakar runtii waa su-aal aada iyo aada iyo aada u muhiima waxa weeye haddii arrimahan sida riboodku sheegaya ay dhacaan waxaa dhumaysa kalsoonida ka dhaxaysa dhakhtarka bukaanka bukaanka ehelkiisa iyo bukaanka cidda difaacaysa waxa weeye booliisku ama qoladan magaranaysa antiterorista inay meesha joogaan ma aha sidaa hore u sheeganana waxa weye dhakhtarku markasta wuxuu meesha u joogaa isaga looma tababarin inuu booliis u shaqeeyo ama inuu shuruucda ilaaliyo waxaa loo tababaray bukaankaas inuu caawiyo mararka qaarkood waa jirtaa oo dhakhtarkay muhiim tahay inuu booliiska war gudbiyo haddii bukaankii aada wareysanaysay uu ku yiraahdo qof baan dilaya waa inay hay-adaha sharciga u sheegtaa tira qofka inuu qof dilaa markaas keliya lagu ogolyahay inaad booliiskii arrimihiisa la xiriirtid haddii arintan oo kale dhacdana waxaa dhacaysa bukaankii iyo iyo dhakhtarkiiba inaysan kalsooni isku qaban dhakhtarku go-aanka ma gaari karo bukaanka xaaladiisa hadduusan ogeyn bukaanka kanu inuusan aaminsanayn oo waxa u sheegayo iyo sababta u yimid aaminaadu ku qaba inay tahay tan kale bukaanka laftigiisa hadduusan aaminsanayn dhakhtarka runna uma sheegayo wuxuu rabayna ma garanaysaa uma sheegayo wuxuu hadhow dhakhtarku u sheegana kuma kalsoonaanayo marka waxaa dhumaysa haddii arrimahan oo kale dhacaan kalsoonidii ay isku qabeen dhakhtarkii bukaanka waxaa kaloo dhumaysa kalsoonidii ay bukaankan ehelkiisu ku qabeen muddo dheer dalka britain dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha ay ka caban jireen ee la xidhiidha caafimaadka maanka waxa ugu weynaa in dadka madow si ka badan dadka caadiga ah ee dalka ku nool loo siiyo daawooyinka xanuunka dhimirka sidoo kalena ay u badan yihiin dadkaasi madoobi cusbitaalada dadka dhimirka wax ka qaba la dhigo cabdi xaafid cawin ismaaciil v o a london
markana kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane
fatahaadaha webiyada waxa ay dhibaato ku hayaan dadka deggan deegaanada ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle gaar ahaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe fatahaad ayaa waxaa looga barakacay beledweyne saddex sano oo isku xigxigta wakhtigan dadka magaalada jowhar waxaa dhibaato ku haya fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle haddaba maxaa diidaya in dadka labadan gobol iyo maamulka hirshabeelle ay iska kaashadaan wax kaqabashada dhibaatada fatahaadda waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ruun sagaalgeed iyo xasan axmed barqadle labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka hadalka waxaa ku horeynaya ruun sagaalgeed walaalkay horta dadaalada socdo ma ahan kuwo lagu ammaani kara dowladda federaalka mana ahan kuwo lagu ammaani kara maamulka lagu muransiyahay ee hirshabeelle dadaalada socdo waa dadaal ay sameeyeen dadka shacabka ah ee reer hiiraan iyo guddiga xalalka waare ee madaxda u yahay xaaji cismaan dhagaxow waanan ku ammaanaynaa shaqada inoo qabteen sidaan wada ognahay sanadkan waan ka baaqsanay gobolka hiiraan khaasatan magaaladan beledweyne ee maalmaha ciidda ka hor laga qaxi jiray alxamdulilah waan ka baaqsanay inaan biyobaxa ka qaxno si nabad ayaan magaaladeena ugu soonnay uguna ciidnay waanan ku ammaanaya guddiga fatahaadda dadaalada ay muujiyeen waa mahadsantahay xasan haye adiga dhankaad
aniga xasan ahaan dadaalada ay wadaan guddiga fatahaadda magaalada beledweyne guud ahaan howl wanaagsan inay qabteen markhaatiyaan ka ahay waana ugu hambalyeynaya hase ahaatee dadaalada dadaalo la mid ah iyo iskuday laga rabay dowlad goboleedka iyo ruun afka ku soo qabatay ee labada gobolba udhexayso way jirta laakiinse waxay moog tahay ka hor nimanka hadda ay leedaha lagu muransan yahay inay dadaalada bilowdeen maamulkii hore u jiray hadday noqon lahayd dhaliil iyo hadday noqon lahayd faambo maamulkaasaa leh maamulkaa hadda jira anuuna faaninaynin waxay la kowsadeen fatahaaddii guddiga fatahaadda magaalada beledweyne iyo hadday noqon lahayd shabeellada dhexaa dadka ka shaqaynayaba oo hooshii wado waxaa moodaa shacabka inaynan u siinin fursad ee ayka qayb ugu noqdaan isku soo duuduub maamulka iyo shacabka hadday iskaashadaan waxaan aaminsanahay ama aan rajaynayaa in ay meeshii hadda wax joogaan wax ka shalaysaan liannahu shacabku waxay awoodaan wixii jeebkooda ku jiro inay bixiyaan laakiinse maamulka waxay wax ka soo qaadi karaan dowlado kale dowlado kale ka soo qaadi karaan meelo kale wax ka keeni karaan waxaa markii laysku soo duuduubo dowladnimada iyo shacabnimada waxay waxay waxay waxay iskugu xiran tahay inay wada shaqeyn walaalkii xuseen waa mahadsan tahay horta wuxuu sheegay ninka la yidhaahdo barqadle inay maamulka ay macnihii iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iskaashtaan run ahaantii shacabka iyo maamulku waxay iskaasho karaan markii horta waxa meesha yaalla heshiis lagu yahay maamulka uu sheegaya ee hirshabeelle ma ahan maamul laga aqoonsan yahay gobolkan hiiraan ma ahan maamul looga fadhiyo inay wax qabtaan inay wax qaldaan ma ahane magaalada beledweyne wax kuma soo kordhiyaan maamulka hirshabeelle guddiga xalalka waare ee fatahaadda waan ku ammaanaynaa waxay ka qabteen magaalada beledweyne waa wax ummadda muslimka iyo indhaha caalamkao dhan u jeedaan dhaqaalaha lagu fulinayay maxay ahaatay guddiga fatahaadda ay uga qayb qaadanayeen inay mashruucan ku fuliyaan waxaa naga saaciday walaalo soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer hiiraan ee isku tashtay ma ahan wax hirshabeelle ay nooga keentay dowlad dhexe mana ahan wax ay noo soo dhiibtay dowlad dhexe keliya waa shacabkii reer hiiraan ee isku tashtay inaad xuseen waxaad ka dareemaysaa in laysku tashtay hadda shabeellada dhexe jowhir waxaa ka dhacay fatahaad aada u ballaaran sidaan wada ognahay maalmahan barakac iyo waxay ku jiraan inay dhibaato badan ay soo wajahayso run ahaantii sidaynoo kale hadday iskugu tasho lahaayeen dadka shacabka ay guddi samaysan lahaayeen waxaan aaminsanahay sidan biyobaxda uga baaqsanay inay uga baaqsan lahaayeen waxaanan ku baaqayaa inuuna maamul jirin
run waa mahadsan tahay xasan sidaa maqlaysid run waxay leedahay shacabka ayagaa wax qabsan karo oo nidaam in loo fadhiyo wax laga sugo maahan
waxay la tahay run maamulkan hadda la dhisay dhaliilo wuu yeelan karaa inuu maamulka u muuqdo laakiin aniga hirshabeelle ahaan iyo ka hiiraan ahaanba sistamkii hore ee waxay u socdeen xoogaala ka ah sababtoo aniga xisbiga daldhis ayaan magaalada beledweyne gudoomiye ugu ahay wakiil u ahay meelo badan oo aad tagnay oon shirar aan ku qabanay oo xalalka aan blan a blan b blan c a ugu sameynay ka daldhis ahaan ayaa jiray ay iska kaashan karaan bulshada haddii la rabo sida hadday taanba wareysyada qaar aan dhegaysanaynay inay dowladda bixiso yaysan rabin xukuumaddii xasan cali khayr ha ku dheganaato waxay moog tahay shaqada hadda socoto waxay ku socotaa waxay tahay lacag nooga timid walaalihii jabuuti oo soo martay dowladda federaalka iyo hirshabeelle lacag dowladda federaalka ay soo dhiibtay ee kusoo wareejisay hirshabeelle ee hirshabeellena kusii wareejisay maamulka dhaliil wuu yeelan karaa liannu annaga shacab aan nahay shacab haddaan nahayna mar walbaba dadkii hoggaanka noo haayo ama na qaldi karo ama na toosi karo taas ay tahay sababteedana horta wuxuu ilaahay qurxiyaa qurxsanaanayo gobolada dhaxa gobolka hiiraan asagoo mar walbaba ka dambeeyo ay dadkiisa liideen maluu eeday kara maamul maamulkan shalay maahna dorad ayaa la aas-aasay ka hor maamulaa jira hirshabeel hadday xun tahayne bilaawga ilaa dhammaadkii xun tahay hadday wanaagsaneed markii horena haddana way wanaagsan tahay lianna wada shaqayntii
sanadkii labaad ayaan wax ka baaqsahaynaa fatahaadda sidaan ognahay kusoo laalaabanaysay magaaladan beledweyne ee uga barakacayni xuseen haddaynan jirin in laga baaqsan karo oo maxay ahato dadku aysan awood lahayn horta intaas lama sameeyan waxaad ogaatiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan degan gobolkan hiiraan inay leeyihiin awood ay iskaga baajiyaan biyofatahaadda oo ay leeyihiin awood ay iskugula tashtaan ay leeyihiin dhaqaale ay iskaga baajiyaan fatahaadda run ahaantii xuseen waxaa maamul lagu tashan karaa markii wax saxa oo laysku raacsan yahay meesha ka jiraan run ahaantii maamulkaas annaga ma dhihi karno waa maamul shacabka iyo ayagu isla shaqey karaan haddii aan ku soo laabta arinta fatahaadda waan maqlay aniga naftirkayga lacag naga soo gaartay dhankan jabuuti inkastoonan xod ogaal u ahayn oonan la xiriirin guddiga fatahaadda hase ahaatee waxaan arkaya habeen hore warqad kasoo baxday kasoo baxday madaxweynaha hirshabeelle oo cali gudlaawo madaxweynaha lagu muransan yahay kasoo baxday xafiiskiisa oo ku magacaabayo guddi cusub ee fatahaadeed run ahaantii aniga waan akhriyay warqadda laba qofaa uga jirtay gobolkan hiiraan inay matalaan annaga ka shacab ahaan warqadaa soo baxday kuma qanacsanin shaqadan way noo socotay guddi fatahaada noo jiray xalalka waar uu madaxda u yahay xaaji cismaan dhagaxow asiga ayaan aaminsannahay wax allaale wixii caalamka ama dowladaha dowladda federaalka ay noogu tala gashaan ayagay noogu dhiibaan
okay waa xasan sidaa maqlaysid horta run waxaan leeyahay waxyaalaha ay sheegayso wax wanaagsan oo saxna way ku jiraan wax badan oo isku difaacaysana way jiraan ayadoo oo aanan warkiina uusan ku salaysnayn hirshabeelaa fiican iyo hirshabeelaa xunbo doodayna ay ka mid aheen haddana hadday ku soo dartay horta wax walbo waxaa ka weyn qofka hadduu yahay qof dhallinyaro ah qof wax barti yahay beritoole aqoontiisaa su-aali doonto aqoontaada haddaadan ugu faa'iideynin nafsadaada deegaankaada iyo dadkaadan ugu faa'iideynayso ruub waxaa waaye gabar dhallinyaro ah wax baratay dhallinyarada gobolkana ka mid ah waxay sheegtay inay dowlad goboleedka hirshabeelle dowlad goboleed lagu muransan yahay oo sax inay jirto ruun ayada iyo dhallinyarada kaleba oo aniga aan ka mid ah ruun waxay u jeedi karto oo wax lagu bedeli karo ma jirtaa markii laga soo tago ma doonayni hebel wuu xun yahay wax walbo system system system ay leeyihin systemkay leeyihin system la mid haddaan la imaan karinne sidaa wax waxay ugu bedeli leedahay oo lagu mashquulaa run waxaa lee horta taasi hirshabelle aan ugu gudubno tan mowduucan ah biyo xireenkane biyo xireenka iyo guddiga waxaa isleeyahay xaji dhagaxow kheyr allaha siiyo iyo guddigiisaba howshay qabteen waxaa waaye anoonan dafiraynin anoo aaminsan hooyooyinkeena guryaha deganyiin sabab ilaahay ka soka u yihiin haddana guddigay sheegtay inuu madaxweynaha soo asaasay oo sameeyey guddigan beledweyne beledweyne kaas u ahaayeen guddi shacabkan ay leeyihiin guddi maamulmeen guddi aan anaka leen oo shacab ahaan oo leena ahayn guddi hirshabeel oo dhan matalaya ma ahayn hadday ahaatay haddane haddane waxaa kale waxaan system dowladeed hadday tahay qofkii loo arko inuu waxaan wadi karo qofkii loo arko inuu madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen ka kaashadaan run ugu dambeyn webiga fatahaadiis dhibaato waxay ku haysaa dadka degan labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka laga yimaado maamulka iyo muranka iyo waxa jira maxaa xal u ah sidee dadka lagu badbaadi karaa waxaan xal xal horta ilaahi subxaana watacaala ilaahay khayrka hana waafajiyo laakiinse waxaan ku baaqayaa dadka shacabka ah maamul ma jiro inaansan laysdhiganin oon la dhihin maamulaan ka warsugaynaa ree hiiraan way isku tashteen guddiyay leeyihiin shaqadooda way soconaysaa dhallinyarada ganacsatada uqaasha waxgaradka waan isgarab istaagsannahay insha allah tacaala waana guulaysanaynaa waxaan ugu baaqayaa gobolka shabeellada dhexe ee magaalada jowhir deegaan ahaan inay isku tashtaan run ahaantii in badan waa cataawdeen sidaan ognahay wadda laamiyahood martaan xitee ma lihidin sistam xumada iyo maamul xumada ida haysato walaalayaalow isku tashta guddi fatahaad samaysta wadooyinka dhista dad noolaatiin waa shaqaysatiin isku tashta
xasan ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan xuseenow ruun xasuusinayaa waxaan xasuusinayaa arrinta biyaha ka sokow jowharay la dardaarantay laakiin waxaan aaminsanahay jowhar intay kala dardaarantay in ka mida heer beledweyneha ka mudan inay kala dardaaranto hadday noqon lahayd fatahaadii waa la sameeyo sistamo badan oo beledweyne ka halaysan ayaa jiro inay ku mashquusho tan beledweyne qof dhalinyaro ay saxdo ee jowhar u gudubta horta jeclaan lahay sababtoo markaad gurigaada qurxisid ayaa guri kale la hadli kartaa tan kaloo soo herto oo ah ii sheeg biyaha anigu waxaan aaminsanahay inay howl wanaagsan heer beledweyne ahaayaan markii laga soo tago in farta farta laysku fiiqo anaga bulsho ahaan wax siyaasad laysku haysto danayna maaha waxaa hadduu yahay qof mas-uul ah iyo hadduu ahayn mas-uulba qofkii wax noo qabto ayaa had iyo door ammaanina run waxaysan kala saarin hirshabeelladan hadda jirto wakti ay ku bixiso fatahaad ma heshay mase ma helin ayadoo dalkii lagu jiro inuu qababa ay jira horta war wadanka dhammaa wadan fooda iyo qajac ku jiro nimankii dalka hore usoo hogaamiyey hiiraan wuxuuma qaban dadka hadda joogo waxba uma qaban dadkii hiiraan matalaya horta wardile ayadoona ku eedayna madaxweyne hirshabelle oo shalay la doortay doraadna ahay madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne ku-xigeenkii hirshabelle oo beledweynedu ayadoona ku mashquulna dad waxaa jira eedda lahaa lahaayoo ku matelo federaalka xildhibaankeedaa jiro wasiiraa matalo dadkii loogu talagalay inay u hadlaan gobolka maamul goboleed haddii taanba hadda la dhisay eedday saari laheed waxaan kula talila inay saarto horto dadka federaalka ku matalo maamul goboleedkana wixii ka qaldan waxaan filaya inuu sixi doono waxa aan kula talinaya heer beledweyne inay qabtaanna inay u istaagaan siday hadday taanba guddiga fatahaadda weliba waxaan kula sii dardaarmayaa xalkii waare ee sistamkiisa waqti iyo maskax uu geliyay dallis inay sii labalaabaan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey
so dhowaada weydii dhakhtarka oo uu marti ugu yahay dr cabdulaahi sabriyo guure oo ah dhakhtar xanuunada guud ah kana howlgala cusbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaanu uga hadlaynaa xanuunka oo fureenka numonia dhegaystayaasheenna qaarkood oo meelo kala duwan jooga ayaana dhakhtarka su-aalo weydiinaya jaamac axmed cabdulle waxaan joogaa magaalada garowe dr cabdulaahi waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan nimoniyada la leeyahay ma baadiyuhu ku badan yahay mase magaalada waa su-aal muhiim oo meesha ku jirta cudurkani nimonia intaba waa laga helaa laakiin dadka baadiyaha ayay aada ugu sii badan tahay sababtay ku tahay dadkaasi dad oo waxaa waayeen oo qol yar oo aada u yar dhammaanta faamilka dhan uu iskula jiifanaayo oo wix cudurkii hal qof oo ka mido hadduu qabo ee inta kaleta ay wada qaadi karto waa aaday ugu nugul yihiin haddana waxaa waayeen sida oo fasilitiga ama waxyaabaha tasiilaadka ah oo dadku ay u baahan yihiin cudurkaas in looga xaliyana ayagu waa ka fogfog yihiin oo waxawaaye ciyaawma helaan marka waxawaaye aada iyo aad ayay dadka kaleeta uga khatirsan yihiin oo cudurkaas ugu nugul yihiin waxaa waayeen cudurka marka waxaa waaye baadiyaha ayuu ku badan yahay markii loo fiirsho magaalada bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joogaa guriceel waxaan doctorka weydiin lahaa walaale qofka cudurka hadda soomaalidu qaardoox ay u taqaano oo doctorku limonia ku sheegay haddii qofka uu ku dhaco cudur kale oo janis ka heli karo soo geli kara ma jira oo isaga la xiriira soo mahadsan doctorka salaam su-aal muhiim waaye qofka markuu nimonia ku dhacdo wuxuu yiri su-aashu waxay aheeday cudur kaleeto hor leh oo ka faa'iidaysan kara ma jira haa waa ka faa'iidaysan kara waxaa waaye anemia ama maaragtay qofkii inuu dhiig la-aan uu noqdo maadaama qofkii raashinkii uusan si fiican u qaadan karin abteedkiisa uu hoos u dhacayo raashinka dhan uu ka go-ayo qodobka koobaad cudurka kooda koobaadi kusoo xiga kaas oo soo taagi kara waxaa waaye anemia anemia waaye iyo qaybaheeda kala duwanba maadaama uu qofkii raashinka uusan qaadanaynin waxaan kula talinaa dadka oo cudurkaas qaba in ay maaragtay raashinka aysan ka gu-in oo isku dhibaan oo qofkii hadduu qof weyn yahay in waxa isagu isxilqaamo oo raashinka siduu u qaadan jira uu qaato oo daawooyin uu iskala gaaro oo in maxaahatoy cudurkii cudur kaleeto kusoo dabadugaalo wixii janis uu ka helo arrintii aysan noqonin oo arrintaas uu kasii hortago mid arrin kaloo hor leh midaasuuba la daalandhacayo oo markaa ku dhibaatoonaayo eh mid kaleeto inaysan ku imaan inuu kasii hortago waay oo raashinkii inuu si fiican u qaato daawooyinka oo maxay ahayte ku habboonne uu qaato oo dhakhaatiirta uu la xiriiro maasha allah maantay wadankeena dhakhaatiiru meel walba ay joogaan inuu dhakhaatiirta oo dhakhtarkii ugu dhow uu la xiriiro oo cudurkaas uu iska daaweeyo si fiican uu raashinkii uu qaato wuxuu alla siiyey waxaa waaye inuu iskuula dadaalo ayaa wanaagsan marka intaas ayaan kula talinayaa bukaanada cudurkaas qaba iyo dadka markaas faamilka lahoo gacanta ku haya inay sida qaabkaas ay ugu dadaalaan si markaa difaacii qofka jirkiisii maxaanka ku jiray uu kor ugu soo kaco
asalaamu calaykum doctoorku waan salaamay magacaygu waa cabdulaahi maxamed oo jooga magaalada baydhabo doctoorku waxaan weydiin lahaa maadaama cudurkan bacteria virus ay sababaan keebaa daran
nimonia waxaa sababaan dhahnay bacteria way sababtaa viruska wuu sababaa fungi way sababaan marka bacteriyada iyo viruska ayaa ku badan labadooda ayaa sii daran haddaad leedahay waxaa daran viruska ayaa daran viruska ayaa khatarsan kaas ayaa maxay ahayto qofka emergency gelinayo kan ugu daran asigaas waaye marka waxaa waaye waana midka ugu badanba oo ugu tiro badan nimonia marka la yihahdo viruska ayaa ku badan kuna xoogan marka kaas ayaa ugu khatarsan cudurka nimoniada dad qaba waa naloo keenaa isbitaalka guud ee maxaas waa la keenaa oo baadiyaha laga keeno ayagoo markaas liitaan oo dadkii intay maaragtay dhayalsadeen ama ay maaragtay meelaha iskala joogeen qofkii markaas xaaladiisu critical noqotay oo u baahdo i c u ama maxay ahaytoy xanaaneyn markaas gaar ah oo xiran oo markaa loo sameeyo oo qofkii uu liito la keenayo marka taasoo marka waxay muujinaysaa inuu dadku wacyigooda uu maaragtay hoos uu yahay oo wacyigelinta bulshada dadyogii loo xil saartay maxaysan wacyigeli aysan jirin dadku aysan ku baraarugsanayn marka waxaan leeyahay dadku may cudurkan yaysan yaraysanin oo markii ay dareemaan maaragtay qofka inuu waxaas uu qabo isbitaalka ha lasoo aado ama dhaqaatiir kaleta halala aado wadanka dhaqaatiir way joogaan saan hor u sheegnaba yaan la yaraysanin waxyaabo oo marka waxaa waayen dhib ah ayay keeni kartaa qofka marka uu naqaska ku dhego oo qofkii oo xitaa sisio mararka qaarkood intuu naqaskii ku dhegay xitaa koomo galay waa la keenaa kadibna waxaa waa asigoo neeftii ay dhibayso si aad ay u dhibayso oo aad u liitaa la keenayaa oo lagu dhibtoonaayo marka waxaa ka roon waxaan lagu dhibtoonaynin in la keeno waaba hadduu qofka ku dhaco ilaahay naga badbaajo waaba hadduu qofka ku dhaco marka waxaa waaye anigu bulshada waxaan leeyahay cudurka yaan laysku daynin haddii la arko oo qofka uu isku arko ama maxaynta faamilka qof ka mid lagu arko waxaa waaye isbitaalka in toos loo keeno ayaa wanaagsan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intii dhegaysanayso mi iyo magaalaba waxaa waaye cudurkan waa sahlan yahay cudur oo maaragtay ka hortegiisa uu sahlan yahay waaye marka waxaa waaye in laga hortago ayaa fiican intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu marti ku ahaa dr cabdulaahi sabriyo guure oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud oo ka howlgala cusbitaalka degmada maxaase ee gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid ibraahim xasan daandoray oo nala socodsiinayay barnaamijkii weydii dhakhtarka dhinacii heesaha ayaannu jallacayna markaana ku soo dhowaada heestan
idaacaddii galabnimo waa naga intaa waa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo